kulanti waxan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka caweyska idaacadda beerule magaalada baladwanaah waana barnaamijkayd la socodsiin doona anigoo maxamed cabdisane waxayba kala duwanaa ka mid tahay qayb ka mid ah riwaayaddii hablayo hadmaad guursan doontaan ayaan idinku haynaa si aad noogula caweysaan intaana gudagelin kusoo dhowaada heeska daafurka
jacaylku halis yahay irtaanya kulul yahay hawliyo dhib leeyahay anigoo haraado ku habaabay aydu idin waayay socodku hadalku igu adag yahay anigoo haraado ku habaabay aydu idin waayay socodku hadalku igu adag yahay ayaan welibaa hodani hawdkiiyo abaara ayaan welibaa hodani hawdkiiyo abaara kaa haybiyaayo mise kaaga tiriya ayaan welibaa hodani hawdkiiyo abaara ayaan welibaa hodani hawdkiiyo abaara kaa haybiyaayo mise kaaga tiriya jacaylku hurur yahay quuta iyo waran yahay ibashada ku daran yahay anigoo hoyaado hoygaygii joogun milalayga haynba inta siixan waaya anigoo hoyaado hoygaygii joogun milalayga haynba inta siixan waaya markaasaan haweeyaay nafta kuu hibeeya markaasaan haweeyaay nafta kuu hibeeya kuldhowaad helaysa hambalyeeya markaasaan haweeyaay nafta kuu hibeeya markaasaan haweeyaay nafta kuu hibeeyaa kuldhowaad helaysaa igu hambaliya
heesaasi wadajirka ugu luuqeynayaan fanaaniinta cabdi cali bacalwaan iyo hibe maxamed waxay daafuruhayd barnaamijka caweyska idaacadda beerule magaalada beledwene mawjada siddeetan dhibcisyadiga nagala socotaan soo kale xadnaga dhegaysanaysaan baraheena bulshada sida facebooka youtube-ka x iyo saytka markana waxaan idiin soo qabanayaa qayb ka mid a ruwaayaddii hablayo hadnaad guursan doontaan
eed waxa wayno ya ya balaaya ilaa u gariirisaanaynu ku ridin eedama ninba oo timuuna u samaysa maxay leedahay maxaa waa eedu waa wiil waa nin iyo naag isku jira bal waxaa tahay ii sheeg aniga ma gabar baa tahay mise wiil aniga gabar aan ahayno no a ani may ka tahay sido ay cambar gabarteedii niihiyo ay cambaro ah sug sug sug sug maanta inta ay ag joogto sug ha isweeraamina ilaahay ka baqan maya waxa waaye maxaaedo waxaa jaahilnimaa nagula hadlaysaa waxa waaye siddeetan iyo lixda waayno socodkii u dambeeyo kaale kaale kaale kaale waa mid hadlaysa kaalay kaale eedo eedo goobo ay kaale eedo goobo istaag meeshaa taagno waaye maxaa doonaysa oo hadda kuu dara waxa waaye gabarta saaxiibadda ee imtixaanaan leena marka waxaa isla akhrisanaynaa no no waayahay xaggee baad iskula akhrisanaysan ma guriga mase bannaan may gurigeena adin buuq waay gurigeena ha oo maanta hadda amaa noqdaa wax kale daba maya maya caadi waay dantaada ka raacsee waay kaale kaale kaale aniga iskuulba haddii la shoogo bas weeye marka waan ku tacabeelay imaqal gabadhaan noole ma ujeedaa iyo maqan wiil waxay tahay raac soo noqo hadda soo noqo ajaayb badanaa tayda hadda waa la bedelaya haddee rabtasaa iyadoo baa la arkaya wallaa ana coleyda anaa waa kaa shaqeeya gurigiiyo neerbiska naa guriga tartiib baa lagu soo galaa islaamteediskursi ani tartiib maan aniga aqaana sida leen aniga ahaye saaxiibe waxaas kala markaalay waxaanoo buuqa maa ku jirtaa aniga dhibkaasaan ku jira adigana waa iisii kordhinaysaa macalasif oo naftaada ma tid miyaa muxuu xor uma tihid xaggan xor uga aha oo masaana lagugu qayliyaa saasaa la igu qayliya si ka taran weliba waa ka xumaay oo maa naftaada xor noqotid maxaan sameeyaa dee he adiga buuqayska waxaad samaysa maa la weynayaa nin aqlisii gabadha intaas leegaado saas u dhalaalaysa saas u cado saa u qurux badan miyaa weynaysa muxuu hayta meelay aado intee aadaa waxaan kuu sheegaa waraan kuu haayaa war hee aan kuu haayaay waxa waaye kaale bal alla nasiib badanaa alla nasiib badanaa waxaa la yidhi ilaahay ma kuu gargaaraa mise gadagida cadow kuu rida aniga shalayaan waxaan taga guri toban iyo kow saac asaf galay kaar baa lay siiyey waxaan tegay afartii saaci habeennimo wiilkii safka saas loogu jiro waxaan islaa anigana saas isdhisay haye saa tag walaalow ma fiican tahay may may walaahi bilaahi bay macani waa iska fiicanahay laakiin arrinayga kaasoo gashay anigaa anigaa waxuu ku leeyahay yirta oo dheerna isneeliinidana aniga biyoondiinadana Ma aduu sheegaya?
aduu ku sheegaya yaa salaam saaxiib xabgay gu arkay wuxuu kugu arkay iskoolku kugu arkay aniga waxaa islaa bal adiga mu- amuu kugu jiitamayo waa waxa uu leeyahayba saaxiibadaan rabaa ka warane warkaas intee joogaa see u egyaa ii sheeg bal ninka siduu egyaan kuu tilmaamay adi nooca horta dooqaaga nooca ah, ragga keesha bal ii sheeg noocaygan horta kuu sheegayaan haye horta ninba hadduu madow yahay baddaasaan ka galaa fariid haye kowdhe haye casaanka aadka ana waan labcahay haye waxaan jecelahay dhexdhexaadka midabka leeda akhtar jebiska akhtar ayaan jabis ka helaa haye ninku waa inuu dheeraadaa waa inay tintiisu jilicsanaato marku saa kuu soo eego tintu ay saa u seexataa soo maadan garanin Haya.
waa inuu waxoogay golxa lahaadaa qaarka sare u weynaadaa noocaasaan ka helaa aan la ilaaya markiisu fara badanaa dadku waa kala dooq xagga kharashkana waa waa inuu inuu haya anigana dooqaygan kuu sheegaya Haye.
horta ninku waa inuu madow qadiid a noqdaa timihiisana markaan saas gacanta ugeeya inay ka yeedha qababababababababababa.
hay maqashin hay maqashin yaa kahay aniga kaasaan jeclahay bal isku dooqmanin laakiin waxaad leedahay ma waxaad leedahay ma doorbin bay saa ugu haysatay Midda waa ka- Warabiyo noocaa sheegtay waa.
yaa salaam xaggaan ka helinaa saaxiib qarash maxaan ku leedahay baabuurta saan isku kala bedelayaan kule naagaa waa isku dilaaya adaa nasiib leh aniga haddaan nasiibka ahay oo kale lahaan lahaa waan habartaadoogaa ku duceeyey
ani adigu isku mid bay waaya hadda ballan aan leenahay kowdha hadduu ku anfici waayna aad leedahay hadduu ku anfacana ma halku inoogu imaanaya halkoo ballan baan leenaan ku iri waaya xagga istaag xagga xagga waaya
walla waa ku jirtaa riyaha gabadhii waa taas kowdhe sughee adiga waxaan iri wiilka saad u socdaa waa inaa isdhisid oo isgijisid hadday ku anfici weydo Adiga gabadhi waa taagantahay.
waa taagantahay se waa aniga waxaan Ma jilicsantahay?
waa dhareer Shidoonya ma ka dhigtay?
meesha doonyo iga bax ma ku soo gaaray warkayga hablaha kooska ku nool inaan kaa wada doortay oon keligaa ku jeclaaday marka aan ku xasuusto aan kashkaygiiyo laabtiyo qalbiga kaa Ah, tag- ah, gacantu kuma jirto afa ka hadal halkaa istaag
aan kashkaygiiyo laabtiyo qalbiga kaa tabayo laftan kuu muuhatay kaama maarmi karaysee kaftanka ma isla wadno indhaya kadeedkaad ii martay jaalle anigu kaama ogeyn kaftanku waa barasho kalgacayl waa wixisdhaafsi maanta oo keliyana kuma koobna adduunku degdeg hadduu keeno wanaag kaad sidaa ma kufo ee waa inoo kol dambeetiyo kulankeena labaad
maqal waayahay xaggeen ku ballannaa ma baararkaan ku ballannaa ma gurigaygaad imaanaysaa ma kiinaan imaadaa ma kaygaad imaanaysaa miyaan waxay baarkiya waxaad sheegaysa war weligiiba anigu baar ma arag kowdhe bishan oo dhanna waxaan ahay mashquul ma leehelayo markaa bishan wixii ka dambeeyaan sarki doonaa
maya loo soo dadejiya xoogaa maad soo dadejis maya maya imtixaan baa ii socda bishan oo dhanba ma i sari karo waayo goormaan is arkaynaa marka Een, waxaan ku yidhi ha horta gaadhi ma leedahay aniga soo maaha ha ha gaari waa leh
magaciis baabuurkaaga
ya magacii baabuurkaaga bijo bijot hoonkiisa ram ram Ah, ah, ah. waa maxay braan braan malaan daroobal baad wadataa ma ah see weeye
ma aha baabuurkan hoonkan nuucaa doontaad gashan kartaa hoonka raxmadda la ku xidhiyaa kan ugu dambeeyey Ha.
amrag ma taqaanaa gurigayaga gurigiina waa naqaanaa oo guriga geedka weyn hoos leh ee ganjeelada gaduudan leh Ha, waxa- cadaankiyo waxaad samaynaysaa ha bisha soo socota bishan soo socota Soo ma foga.
tan maaha Haa.
ta soo socota way fog tahay imtixaan baa ii socdaan ku yidhi ka hor ma is arkayo macno male xoogaa ma soo goyn kartid oo maya ma soo goynaaye Haa.
ma sugaysaa ballanka mise waa waa dhaa hagaag waaye bisha soo socota Ah.
shanteeda Ah.
sideedda habeenimo waxaad isa soo taagaysaa geedka guriga ka dambeeya gadaashiisa Debt.
Hoon- hoonkaad saddex jeer ku dhufanaysaa Hay.
anaa kuu soo baxaya waa hagaag waayahay kawdhi saacaddana waa xasuus maya maya ma iska maya days igu xasuuso maya ma iska daysaa maya saacad saacadii Ya.
ugu dambeeyey saacadii ugu dambeysay wey Maya, ma Kawdhi, saa- adigu miyaad waad saacad igu la'aan?
xasuusanaysaa maya waad igu xasuusanaysaa alla waa kugu xasuusanaya waa isku xasuusanaya xaggaa istaago xaggaad ha maya waaya xaggaad waaya tanka nooga soo gelaysaa maya raallow raallow Waxaan Waaya.
ku yidhi.
Ha.
ma adigu saacad la'aanaysaa maya macno ma laha Ya.
mid kalaa taalla guriga waayahe sida qashinka iskaaga leedahay hay hay nabade waaye nabaday deen nabadgelyo ciao haye haye ciao awoy
saaxiib haye haya iwar nayaahe waa tumanaysa caawo nafteedanu raaxaynaye haye waxaan ku idhi nayaahe adigoo fool xun fool xun oo diifu kugu taal markaan ku jajafay oon ku hagaajiyey cambur nuurnuur ay kuu geli aad keenta miyaana goys foolxumadii hore aad ku jirtay iyo maradii dheereed bal ka waran hadda yaa salaam waa maraysaa waa maraysaan ku idhi waxaan ku yidhi Hay.
waxaa wax ka weyn baan kuu hayaa maxaad ii haysaa ma khabiyadaanu walaalahay ma garanaysaa tee waay taasna na miyaadan cawo garanayni aan soo bixi jirin cawaa managu soo biirtay cawaan wadaa wadaa sidaad u jajabin lahayd adiga yaqaano taasi waqtigayna dhaafinaysaa saagaliya saagaliya
taasi waqtiguunbay naga luminaysaa cawo laleeyahay ana male adiga ceeriinaad ahayd waa lagu jajafay iyadana waa la jafjafaa Axlan, axlan. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah, dhuko. Ay, dhuko, ay, dhuko, ay, dhuko.
cawa waata waa gabadh walaasha iyo barasho wanaagsan maxay isla dhigijinaysaa gabadhii saaxiibaday ahaa waa maxay bal wejigaaga farxad geli waa maxay qofka Aad walaal ku qaylinina, aad ku qaylinina. walaal ku qaylmayo walaal walaal waxaan ka shaqeeyana gadaalkaaga sheegiye walaal waxaan ku idhi kaalaya Haye.
bal horta fikraddiinaan rabaa inaan ogaado waaya ee guud ahaan ragga oo dhan geesigii aad ka jeclaatay bal mid waliba gaarkaaga u sheego anaa ugu horeynaya ugu horee
gurigii runtaha waa lagu rafado reer lamaba dhaqan karo raaliya ku noqon kara khayrka laga reer gurigii runtaha waa lagu rafado reer lamaba dhaqan karo raaliya ku noqon kara khayrka laga reer waxaan iga ila roon ila roon ninka aad israbtaane fid kastaba israacda waxaan iga ila roon ila roon ninka aad israbtaane fid kastaba israacda bal adna kala reeb qof baa uur rarayne raynkana allah garan aniga ilaaroon ragga taajiriinte kala rogaya maalkiyo raasa maalinta aruginta intaad la joogto raar weyn ku geeyo raaxana kula dalxiisa aruginta intaad la joogto raar weyn ku geeyo raaxana kula dalxiisa bal adna laga roorin dhaqankii radkii awowgeen boholyaana lagu ridi runey walaaley hidahayaan la dhala rogin laga roorin dhaqankii radkii awowgeen boholyaana lagu ridi waxaaniga ila roon wiilkugula koray raasreerkiin kugu daro ducana laagugu raacshaa waxaaniga ila roon wiilkugula koray raasreerkiin kugu daro ducana laagugu raacshaa isku dhaqataan run rabbina kuugu daro khayr isku dhaqataan run rabbina kuugu daro khayr isku dhaqataan run alla kor laguu qaadiye alla walaale walaale ka noqo aabeentay dhe waan cayaarayay na waan iska cayaarayay dhe naa oran maayo eebal alla walaale macaale alla walaale maxaa ceeba alla walaale waa lay ganaaxaye walaale waxaa lagugu ganamo alla walaale waxaa taa rag badan baan doonayaa
ruwayadaasiga ugu dambeysay guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka caweyska idaacadda beerule magaalada baladweyne waana barnaamijka idinla socodsiin anigoo maxamed cabdisanaya inta barnaamijkan midlamid abduukun doona hayd ka tegaya sidaa inoo geliw